dhegeystayaal markan kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa diyaarinaya soona jeedinaya cabduqaadir maxamed mursan
barnaamijkeenna toddobaadkan waxaa marti ku ah maxamed hareeri oo ku sugan magaalada glasgow ee gobolka scotland ee dalka u k maxamed wuxuu ka faalloodaa arrimaha britain waxaana barnaamijka ku eegaynaa heshiiska ka bixidda ama brexit ay britain uga baxday midowda yurub ee maxamed ku soo dhowow barnaamijka waad mahadsantay walaal waan dhowahay haddii aan ku horeyno e maxay britain uga dhigan tahay e brexitka ama heshiiska kabixitaanka britain ee midowda yurub ee ay ka baxeen walaalo waxay ka dhigan tahay midowgii yurub ee ay britain ku jirtay u k ku jirtay toddobiyo afartankii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa xalay toole koob iyo tobankii habeennimo ay ka baxeen markii saacadda yurub ay ahayd labiyo tobankii ama saqdii dhexe waxay ka dhigan tahay in aanay xubnihii baarlamanka u fadhiyi jiray oo kale baarlamanka yurub oo kale aanay fadhiyeynin haykaladii siyaasadda ee ay ku jireenna ay ka baxayaan ee midowda yurub laakiinse muddo koob iyo toban bilood ilaa dhamaadka sanadka haddii ilaahay ka dhigo koob iyo soddonka bisha december ee sanadkan wax kaloo isbedelayaa ma jiraan laakiinse shuruucdii haykaladii siyaasadaha ee midowda yurub ayay si rasmiya uga baxeen
marka siduu noqon doonaa xiriirka midowda yurub iyo britain ee mustaqbalka dhow
taa waxaa la qorsheynayaa in ay ku heshiiyaan labada dhinac xidhiidh ganacsi xidhiidhka mustaqbalka xidhiidhka la xidhiidha waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay duulimaadyada iyo ammaankooda kalluumaysiga iyo biyaha oo kale korontada iyo gaaska shuruucda daawooyinka waxyaabahaasoo dhan iyo xidhiidhka mustaqbalka oo dhinac kasta ah waa inay isla dhigaan ra-iisul wasaaraha iyo dowladda halkani waxay sheegeen in aanay waktigaa kala guurka kumeel gaadhka ee dhammaanaya koob iyo soddonka bisha december ee sanadkan aanay kordhinaynin sharci baanay taa ka dhigeen midowda yurubna waxa ay leeyihiin waktigaasi aada iyo aad buu u adag yahay oo xidhiidh dhinac kasta saameynaya oo dhinac kasta ku eeg muddada intaa leeg lagama gaadhsiinayo marka koob iyo tobankaa bilood bay tahay waxyaabahaas oo dhan inay ku dhammaystirtaan laakiinse waxaa markii hore baarlamanka maray iyo heshiiskii la gaadhay wuxuu ahaa heshiiskii ka bixitaanka koob iyo tobanka bilood ee soo socdana waxa weeyaan haddii ilaahay ka dhigo tii mustaqbalka xidhiidhka mustaqbalka waxa la yidhaahdo inay meel ku wada dhigtaan ay ku heshiiyaan
heshiiska ka bixidda britain ee midowda yurub siduu u saameyn doonaa dhaqaalaha britain iyo heshiisyada ganacsi maadaama britain ay ka baxayso suuqa midaysan ee ganacsiga
run ahaantii saadaashu way adag tahay waayo waddankan dee muddada kontonka sannadood ku dhow ee uu ku jiray xidhiidh gaara oo wadamada kale dee lalahaa yurub ahaan buu xidhiidhka ganacsiga oo kale maaragtay yurub baa dee u hadli jirtay oo mas-uul ka ahayd laakiinse iminka waxay noqonaysaa wax kasta inuu isagu samaysto yurubna waxaa aragtida ay ahayd in wadamada waaweyn ee dunida oo kale sida shiinaha oo kale ama maraykanka ama ruushka ama indiya soo kacaysa in aanay wadamadii yarayara ee yurub mid mid ula dhiilgaraynayna ay tahay inay iyaguna isu jiraan wada jiraan oo ay block noqdaan sidaas aawadeed ay markaa kula gorgortamaan iyagoo cudud loo de iskaashanaya laakiinse england u k imika waxa u taallaa waxa weeyaan in ay sameeyaan heshiis laga bilaabo toddobaadka dambaba ama toddobaadada soo socda inay bilaabaan xidhiir ganacsi iyo dee mustaqbalka oo ay la galaan midowda yurub oo hadda ay ka baxeen oo ay la galaan jaban oo ay la galaan maraykanka australia new zealand markaa howl aada iyo aada u fara badan ayaa u taalla saameynta dhaqaalaha iyo siday wax noqonayaan waa lagu kala duwan yahay qaarkood waxa ay leeyihiin dhaqaalahoo kale hoos buu u dhacaya culays ayay noqonaysaa dadka qaarna waxay leeyihiin iyagu haddii ay timaado dhaqaalo hoos u dhacaa iyo noloshoo dee yaro adkaato oo kale diyaar inay u yihiin laakiinse ay taas uga weyn tahay inay qarannimadooda iyo madax banaanida ama soverentig oo kale ay mar kale helaan oo iyagu arrimahooda ka tashadaan waa gartay siduu noqon doonaa mustaqbalka dadka yurubiyaanka ah ee ku nool britain oo soomaalidana ay ka mid tahay saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa brexitka dadka eurubianka ee halkan degan waxaa lagu qiyaasay saddex milyan iyo shan boqol oo kun waxay ku xidhan tahay qofku intuu halkan joogay ayay ku xidhan tahay tusaale ahaan qofku hadduu halkan shan sannadood deganaa waxa uu dalbanayaa la siinayaa wax la yidhaahdo deganaansha oo kale ama settle status baa la siinayaa deganaanshaha markuu helo dee uu ku waari karaa waddanka intuu doonuu joogi karaa tusaale ahaan oo kale isagoo sharcigaa haystaa haddii uu ilmo u dhasho ilmahaasi wuxuu noqonayaa british laakiinse wixii intaa ka dambeeya saameynta saddexda milyan iyo barhkan halkan ku eurubianka degan u k iyo milyan iyo saddex boqol baa lagu qiyaasaa dadka britishka ah ee yurub inteeda kala deganna waxa weeyaan iyaguna waxay dalbanay karaan deganaansho maaragtay wadamadaas ay ku nool yihiin laakiinse marka la dhaafo waktigan kala guurka ah ee kusoo dhamaanaya koob iyo soddonka bisha december waxaa loo gudbayaa sharciyo kale ayaa soo gelaya laakiinse iminka intii shanta sannadood meesha deganayd sharcigaasaa la siinayaa haddii muddo intaa ka yaroo deganaayeenna waxaa la siinayaa sharci hordhaca ah oo bresettle bree settle status la yidhaahdo oo saddex sano qofku markuu deganaa sharcigaasoo kale uu heli karaya hadhow toolana kii kale deganaanshaha ayuu dalban laakiinse waxyaabahaasi waxay noqonayaan waxyaabaha mustaqbalka laga heshiiyo haddii aana shanta sano oo kale qofka aanay hadda u buuxsamin iyo december inta ka horeysa aanay u buuxsamin
midowda yurub siday uga hadleen markii britain ay si rasmi ah uga baxday urur ay ka soo mid ahayd muddo ku dhow nusqarni iyaga laftigoodu way kala duwanaayeen madaxda yurub oo kale gabadha madaxda ka ah ee la yidhaahdo ursula vandelion waxay iyadu sheegtay inay xidhiidh wanaagsan ay doonayaan inay asxaab oo saaxiib sii ahaanayaan waddankan iyo yurub inay xidhiidh wanaagsan rabaan inay yeeshaan laakiinse dadka qaarkood ayaa sidaa ra-iisul wasaarihii hore ee belgium iminkana baarlamanka guddida brexit madaxda uga ahaa ninka la yidhaahdo giva hofstad isagoo kale wuxuu sheegay waa soo laaban doontaan oo waddankani waddan isbixinaya damatiisiina waa soo laaban doontaan laakiinse waxay leeyihiin xidhiidhka isu soo dhowaanshaha iyo saaxiibtinimada iyo wadajirka mustaqbalka oo kale si kastaba ha laysugu soo dhawaadee marnaba faa'iidadii jirita ku jiritaanka midowda yurub oo idiin lahaa idinma yeelanayo marka waxa weeyaan laga yaabaa in ay ay la arko dhowr sano kabacdi oo kale maaragtay u k oo dooneysa inay dib ugu laabato midooda yurub sida ay de giva hofstat iyo gruubkiisa oo kale ay saadaalinayaan amaba dad halkan jooga oo kaleba oo madaxda maaragtay ninkii hogaamin jiray xisbiga saddexaad ee wadanka ninka la odhan jiray wasiirkii ganacsigana mar ahaa laga soo bilaabo labada kun iyo tobanka ilaa shan iyo tobanka ninka la yidhaahdo fins cable isagu wuxuu sheegay markaad facaa kala duwanaayo generationska dadka u codeeyey maaragtay bixitaanka oo kale dad waaweyn bay ahaayeen iyagoo kale buu yihi markuu soo dhamaado waktigoodii maaragtay dadkaas oo kale buu yihi ay dhintaan laga yaabaa buu yihi yaryarkaoo kale inay damcaan in markaas yurub dib loogu laabto oo markaa aragtidu ay isbedesho maanta la qabaa heshiiskan brexitka ee halis intee la eg ayuu ku keeni karaa midnimada dalka u k maadaama gobolka scotland oo adiga hadda aada joogto ay si weyn uga soo horjeedaan u k markii ay aftidu dhacday saddex sano iyo badh hadda laga joogo bishii june labada kun iyo lix iyo tobanka dhinac waxay u codeeyeen laba afarta qaybood ee waddankani ka kooban yahay waa england scotland wales iyo waqooyiga ireland laba ka mid oo england iyo wales waxay u codeeyeen in in laga baxo scotland iyo waqooyiga irelandna waxay u codeeyeen in lagu jiro marka haddaad eegto oo kale codkii guud ahaaneed lagu baxay wuxuu ahaa labiiyo konton ku dhawaad adigu koob iyo konton dhibic sagaal meelahaasuu ahaa iyo sideed iyo afartan labiyo kasoo horjeeda in laga baxo midooda yurub laakiinse scotland oo kaleod iminka soo hadal qaaday boqolkiiba labi iyo lixdan ayaa u codeeyey inay joogaan oo midowda yurub lagu jiro waxyaabaha ay soo xiganayeen waxay ahaayeen markii bay yidhaahdeen aftidii xornimo raadiska ahayd ee bishii sebtember labada kun iyo afar iyo tobanka oo kale annaga naloo qabtay haddaanu scotland nahay bay yidhaahdeen waxaana lagu yidhi midowda yurub si aada ugu jirtaan waa inaad midowda yu k oo kale aada ku jirtaan taasaa markaa ballanqaad iyo garanti idiin ah inaad markaas midowda yurub aada qayb ka ahaataan waxay yidhahdeen wixiina loo ballan qaaday ayaa laga baxay sidaas aawadeed waxay rabaan in afti kale la la siiyo oo dawladda dhexe ay u ogolaato waxa la yidhaahdo sharciga qodobka soddonaad oo ah kii ay aftida ku qaban lahaayeen aftidaas meesha ay sharci u noqoto oo mar kale ay dadka weydiiyaan inay rabaan madax banaaniyo inay ka go-aan midoogan u k ee ay kusoo jireen siyaasad ahaan tan iyo bilowgii qarnigii sideed iyo tobnaad kun iyo toddoba boqol iyo toddobadii ay ku biireen marka culeysku waa jiraa dowladda cod dowladda halkan scotland waxay weydiisanaysaa codsigaas shalay oo u dambeysay waxay ka hadlaysay wasiirka koowaad ee halkan gabadha la yidhaahdo nicholas sturgent in ogolaanshahaas haddii la siin waayo ay dowladda dhexe iyadu maxkamadda la gasho oo ay dacwad kusoo oogtay tidhaahdo waa in ogolaanshahaas oo kale ay bixiyaan haddii kalena sidii ka dhacday gobolka catalonia ee spain laba la sameeyo afti aanay dowladda dhexe ogolayn raallina ka ahayn taasina waxay dee ciladeeday leedahay oo wixii wax sharciya ma noqonayaan laakiinse waxay leeyihin waa mid talada lagu weydiinayo dadkoo la leeyahay maxay idinla tahay haddii aynu keligu istaagno
waa gartay marka ugu dambeyntii mustaqbalka britain siduu noqon doonaa mar haddii ay ka baxeen midooda yurub
waxa ay yurub oo kale ay leedahay shuruucdayada waxyaabaha noo dhigan oo kale inaad markaas u hogaansanaataan bay noqonayaa laakiinse aanay markaasi noqonin waddan yurub dee ku yaala afaafteedii oo kale jooga midoogii yurub laakiinse sharciyadiisa oo kale maaragtay ay ka duwan yihiin oo dhexda u fadhiisan karo oo kale de hadday maalgashi noqoto iyo hadday shuruuc kale noqotaba marka culeysku waxa weeyaan inay yurub oo kale ay ay la jiraan oo sharciyadooda oo kale maaragtay ay ay yihiin qaarna dhigma kuwa midooda yurub laakiinse dadka halkan oo kale qaarkood waxa aada ugu weyn dee qarannimada iyo waddankoodii oo kale maaragtay inuu iyaga gaar u noqdo marka waxa weeyaan saadaashu way adag tahay laakiinse waxay noqonaysaa un inuu ra-iisul wasaaraha iyo dadka siyaasiyiinta ee horbooday mashruucii kabixitaanku ay kaga dhabeeyaan oo ay waddankoodana ay de dadkan u tudhaan oo dadka tamarta yar oo kale ay u tudhaan oo haddii dhaqaalola xumo iyo dhibaata ay dhacdo aanu taa culeyskeedu iyo badankeedu ku dhicin maaragtay inta aan awoodeyn aad baad u mahadsan tahay maxamed okay walaal dhegaystayaal barnaamijkeennii martida mikrofonka oo uu toddobaadkan marti inoogu ahaa maxamed hareeri oo ka faallooda arrimaha britain intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo toddobaadka dambe sidaa iyo nabadgelyo